fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo v o a oo idinka imaneysa washington waa habeen salaaso ah bisha januari ee sanadka kuna waa waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrban iyo boggan internetka ee v o a somaly com idaacaddeenna caawa iyo dunida v o edan waxaa la socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha itoobiya aabi axmed oo maanta booqasho ku tegay caasimadda dowladdegaanka soomaalida ee jigjiga
ra-iisul wasaare doctor abiina isagoo oon ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halkan yimaado indhihiisa uu ku arko uu inoogu yimid si buuxdana dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambaysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda runtiga waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan mashiinada oksijiinka ee ku shaqeeya tamarta qoraxda oo dhowaan laga hirgeliyey soomaaliya qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yidhahdaa oo korontada caadiga ah oo solarka oo ka qaadana waayo bateriga ugu keedina bateriga kadib unba meesha baanalka korontada ayuu toos u imaana oxygen concentratorkana marka waa haamo oo oo bortibal la qaadqaadi karo oo
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegtay in ilaa siddeed kun oo askari oo maraykan ah ay diyaar u yihiin in si deg deg ah loo geeyo qaaradda yurub iyada oo ay cirka isku sii shareerayso xiisadda u dhexaysa ruushka iyo reer galbeedka ruushka ayaa beeniyey inuu qorsheynayo tallaabo milatari oo ka dhana dalka ukrain inkastoo boqol kun oo askari ay ku sugan yihiin meel u dhow xadka labada dal madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii shalay kulan muuqaal ah la qaatay xulifada reer yurub taasoo qayb ka ahayd dadaalada ay wadaan dalalka reer galbeedka si ay uga heshiiyaan istaraatiijiyad midaysan oo lagula tacaalayo ruushka bentagonka ayaa sheegay in weli go-aan aan laga gaadhin in ciidamo maraykan ah loo diro gobolka iyo in kale ciidamada dalka burkina faso ayaa sheegay in ay xilka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi christian kabore islamarkaana ay hadda talada dalkaasi gacanta ku hayaan dhowr iyo toban askari oo ka mid ah ciidamada gadooday ayaa isniintii soo kasoo muuqday telefishanka dowladda si ay arrintan ugu dhawaaqaan waxayna sheegeen in ay la wareegeen talada kabtain sitsore kaber ugadargo ayaa sheegay in hogaamiyaasha cusub ee milatarigu ay ka shaqayn doonaan sidii ay u samayn lahaayeen jadwal qof kasta aqbali karo si loo qabto doorashooyin cusub arrintan ayaa daba socota kadib markii laga soo sheegay dagaal culus oo ka dhacay meel u dhow xarunta madaxtooyada ee caasimada ugadugu macadda halka uu ku dambeeyey madaxweyne kabore laakiin wararka la helaya ayaa sheegaya in askartu ay xidheen isaga iyo xubno la socday oo ka mid ahaa dowladdiisii wararka ka imanaya dalka yaman ayaa sheegaya in internetka uu dib ugu soo laabtay dalkaasi kadib markii afar maalmood uu hawada ka maqnaa iyada oo weerar dhinaca cirka ah oo xulafada sacuudigu oo hogaaminaya ay ka fuliyeen magaalada xudayda ee galbeedka dalkaasi kooxda netblocks oo dabagal ku samaysa ciladaha internetka ee caalamka ayaa sheegtay in go'itaankii internetka uu si weyn u carqaladeeyey shaqadii warbaahinta madaxa bannaan iyo la socoshadii ama ilaalintii arrimaha la socodka xuquuqda aadamaha khamiistii ayaa isbahaysiga waxay xaqiijiyeen inay bartilmaameedsadeen magaalada dekadda ah ee xudayda halkaasi oo inta badan gargaarka caalamiga ah loo diro colaadda yemen ayaa soo martay ku dhowaad sideed sano oo ay waxaana ku dhintay saddex boqol iyo toddobiyo toddobaatan kun oo qof sida ay sheegtay qaramada midoobay dowladda suudan ayaa ku dhawaaqday hirgelinta kororka qiimaha korontada oo aada u ballaaran sida lagu sheegay wareegtada cusub ee ay soo saartay wakaalada wararka ee suudaan heerka kororka ayaa gaadhay ilaa boqolkiiba shan boqol qiimaha korontada ee guryaha beeraha iyo ganacsiga kororkan ayaa dhowaan la hakiyey waxaana maamulku uu dib uga noqday mudaharaadyo kadib markii halkaasi ay ka dhaceen iyadoo la filayay in dadweynuhu aanay ogolaan doonin gaar ahaan kuwa beeralayda ah ee ku nool gobolka waqooyiga kuwaasi oo jaray wadada dheer ee isku xidha khartuum iyo waqooyiga dalkaasi balse maamulka ayaa sheegay in go-aankan uu qaatay kadib markii la ansixiyey miisaaniyadda guud ee dowladda kadib kulan ay si wada jir ah u yeesheen golaha wasiirada iyo maamulka kumeelgaadhka ah wasaaradda maaliyadda ee suudaan ayaana sheegin sababaha keenay korukaca ku yimid qiimaha korontada dalkaas halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya aabi axmed ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ra-isul wasaare aabi ayaa ballan qaaday in dowladda federaalka kaalinteeda ay ka qaadan doonto wax ka qabashada abaarta ka jirta gobolka warbixintan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gaata
mas-uuliyiin horkacay ra-isul wasaaraha dalka doctor abiy axmed ayaa booqasho ku yimid xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga iyadoo ujeeddada booqashadan ahayd sidii ra-iisul wasaaraha uu indhandhayn lahaa xaaladda abaarta ka jirta dowlad deegaanka soomaalida haddaba ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu booqday duleedka qowr beex halkaasoo ay ku sugan yihiin qaar ka mid a shacabka ka yimid dowlad deegaanka soomaalida ee abaaruhu saameyn islamarkaana usoo dooray aagga qowr beex iyadoo halkaasi uu ku dhegaystay tabashadooda
de waxaas oo idil ayaa noogu daran mas-uuliin iyo maamulka noo yimidba waanu salaamaynaa ra-iisul wasaaraha oo la hadlay bulshada markaasi abaartu ay saamaysay ee doolka ku jooga aagga qawr bayax ayaa waxa uu ka warbixiyey ujeedka socdaalkooda በሪፖርት ብቻ ከምንሰማ በአካል መጥተን ያላችሁበትን ሁኔታ ለማየት ችግራችሁንም በቅርበት ለመገንዘብና waxaana u nimid si aan indhaha annaga ugu aragno dhibaatada aad ku sugan tihiin annaga oo taas ka duulayno si aan idinka caawinno waxa uuna aad ugu mahadceliyey shacabka ku nool aagga qawri bayax ee sida weyn u martiqaaday shacabka abaartu saamaysay ee ku soo doolay aaggaasi sanadkan waxaana helay abaarta kasakow colaadda waqooyiga waxaa jirta qaybo ka mida shacabkeenna oo ku barakacay abaarta abaarta sanadkan waxay ka muuqataa inay tahay mid aad u adag balse warka kale ee farxadda leh ee barbar socda ayaa ah in ilaa iyo hadda ayna abaarta u dhimanin wax dad ah waxaana ka shaqayn doonnaa wakhtiyada soo socda sidii aan uga shaqayn lahayn hoosu dhigidda dhimashada xoolaha ujeeddada socdaalkanaga saas ayay ahayd iyadoo aan ku dadaalayno sidii aan u badbaadin lahayn nolosha bulshada ee keenidda gargaarka kala duwan ee sida daawo biyo iyo cunno madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar oo la hadlay bulshada abaartu ay saamaysay ee ku dhaqan aagga qawr bayax ayaa ugu horrayntii ammaan u jeediyey dadka deegaanka qawr bayax soo dhoweyntii ay u sameeyeen dadka ka soo doolay deegaanka ay abaaruhu saameeyeen isagoo sheegay soo ifbixii abaarta dowladdu inay bilowday gargaar iyadoo kaashanaysa hay-adaha caawimaadana ay sii soconayso waxaan aad iyo barka ugu horreysa ammaanayaa degmada qawr bayax iyo shacabkeeda iyo suldaan cabdiraxmaan oo runtii soomaalinimo iyo bini-aadnimo fiican muujiyey oo xogteeda aad la socotaan in guryaha iyagoon waxba haysan dadku erigii ay haysteen ay la qaybsanayeen kuwa kale runtii aad iyo aad baan arrintaa ugu ammaanaynaa sharaf iyo taariikh wanaagsan oo tusaale u ah dadka kale ayaad samayseen waad ku mahadsan tihiin waana waajib diini ah iyo mid soomaalinimo labadaba ta labaad dowladdu markii arrintan ay dhacday laga bilaabo idinka idinkuma eegan ee gargaar baa la bilaabay iyo hay-aduhuba marka waxaa jirta baahidan in xaggii maaragtay biyaha iyo raashinka iyo wixii loo baahnaa intii tabar ahayd la keenayey dabcan xooluhu markay ka yimaadaan meel kulayla ay meesha qabow yimaadaan lama qabsanayaan marka badanka dhimashada xoolaha iyo waxani waa cimilada ay la qabsan laayihiin sidii aad sheegteenna roobkii hadda waxaa inooga dhiman ama bilyo badh ama laba bilood ba ka dhiman haddii aa layidhaah intaas ka hor si buuxda ayaa laydin caawinaya wax walba waan diyaarinay wixii loo baahan yahay baahi ah waa la keenaya laakiin shacabkuna isaguna waxaan rabnaa in noloshiisa tabartiisa wuxuu shaqadii wate uu wata weeyaan in shacab qacan uun bilaadan dhooro inuu noqdo lama rabo ra-iisul wasaare doctor abiina isagoo ad ogtihiin xaaladda dalka ka jirta iyo inta hawle u taalla ayaa uu hadda inuu halkan yimaado indhihiisa uu ku arko uu inoogu yimid si buuxdaya dowladda federaalku iyo xafiisyadeedu saddexdii sane u dambeysay iyo haddaba way u garab taagan yihiin xukuumadda runtii isku soo wadaduubo booqashada ra-iisul wasaaraha dalka doctor abiy axmed ee caasimadda dowladdeegaanka soomaalida ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dalku uu galay dagaal ee markaasi dagaalka waqooyiga islamarkaana ay tusinayso ahmiyadda uu siinayo dowladdeegaanka soomaalida inuu yimaado si uu markaasi indhihiisa ugu arko abaarta ka jirta deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros adanom ayaa digniin ku bixiyey isniintii shalay in xanuunka covid -19 ay u eg tahay inuu sii jirayo mustaqbalka qof walbana ay tahay in uu darsi ka barto sida loola noolaado madaxa w h o ayaa hadalkan ka sheegay furitaankii kulan muddo toddobaad ka badan u socon doona madaxda ururka w h o liisa shaleyn ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada geneva waxaa inoo soo koobayaa nuur xasan nuur laba sano ka hor ururka caafimaadka adduunka ayaa shaaciyey xaalad deg deg ah oo caafimaadka dadweynaha ah kadib markii uu soo shaacbaxay cudurka covid sagaaliyo toban xaaladdaas oo ay w h o ku sheegtay khatar walaac ku ah caalamka waxaa xigay kiisas ka yar boqol oo aysan dhimasho la socon oo laga soo wariyey bannaanka shiinaha tiradaasi hadda waxay gaartay saddex boqol iyo konton milyan oo kiis iyo shan milyan iyo bar dhimasho ah madaxa w h o tetros adanom gebreyesus ayaa sheegay inay adag tahay in la ogaado wakhtiga uu dhammaan doono covid sagaal iyo toban balse ay u badan tahay in cudurku uu sii wadi doono inuu la soo shar tago faracyo cusub iyo wejiyo kale oo khatar ah
waa khatar in loo qaato in omicron uu yahay tafiirta ugu dambaysa ama in aan ku jirno dhammaadka ciyaarta arrintu waa taas cagsigeeda caalamiyan xaaladuhu waa suurtagal in faracyo dheeraad ahi ay soo baxaan
tetros ayaa sheegay in dalalku ay bartaan sida loo maareeyo cudurkan dilaaga ah oo ay u adeegsadaan aqoonta ay ka barteen si ay ugu diyaargaroobaan masiibooyinka mustaqbalka si loo bedelo habka uu ku socdo covid wuxuu sheegay in loo baahan yahay in ay isbedelaan xaaladaha dhaqaajiya xanuunkan wuxuu kaloo sheegay in marxaladan mashaqada badan ee masiibadani lasoo afjari karo sanadkan haddii ay dalalku adeegsadaan dhammaan shuruudaha iyo qalabka la heli karo si loola dagaalamo covid sagaaliyo toban madaxa w h o waxa uu intaasi raaciyey in tani ay shaqayn doonto oo keliya haddii dalalka hodanka ah iyo kuwa saboolka ah ay si isku mid ah u helaan tallaalka iyo agabyada kale ee la heli karo ee lagu daweeyo xanuunkan
tallaalka oo keliya ma ahan tigidhka dahabiga ah ee lagaga bixi karo musiibadan laakiin ma jirto waddo aan uga bixi karno haddii aan la gaarin yoolka aan wadaagno ee ah tallaalista boqolkiiba toddobaatan dadweynaha waddan kasta bartamaha sannadkan waxaa noo harsan waddo dheer
madaxa w h o ayaa xusay in lix iyo siddeetan waddan oo caalamka ah ay awoodi waayeen inay gaaraan bartilmaameedkii sannadkii hore ee ahaa in la tallaalo boqolkiiba afartan dadkooda wuxuu ka digay in marxaladda deg dega ah ee covid sagaal iyo toban aysan dhammaan doonin ilaa laga soo afjarayo farqiga u dhexeeya waddamada haysta tallaalka iyo kuwa aanan haysan
dhinaca kale dhowr wadan oo ku yaala qaaradda yurub oo ayaa toddobaadkan diiwaangeliyey kiisaskii ugu badnaa ee xanuunka covid -19 ururka caafimaadka adduunka w h o ayaa sheegay in yurub ay gelayso weji cusub oo xanuunka agaasimaha ururka w h o ee qaaradda yurub dor hans clark ayaa oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in faraca xanuunka nooca omicron saddex meelood meel uu imika yahay nooca ugu badan warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in boqolkiiba lixdan kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban faraca omicron uu noqon doono kiisaska yurub ee xanuunkaasi ugu badan dalal ku yaala yurub qaarkood waxa ay toddobaadyadii ugu dambeeyey xoogga saarayeen dadka aan qaadan tallaalka halka waddamada qaarkoodna ay debciyeen xayiraadihii saarnaa dalka jarmalka dowladdu waxa ay go-aamisay inay sii jiraan xayiraadihii dalkaasi saarnaa iyada oo kiisasku sii badanayaan waddankaasi ra-iisul wasaaraha jarmalka olaf joles iyo mas-uuliyiinta lix iyo tobanka maamul goboleed ayaa sheegay inay sidoo kale dib u eegis ku sameynayaan qaadashada tallaalka oo maalmihii ugu dambeysay hoos u dhacayay jarmalka ayaa baryihii u dambeeyey tiradii ugu badnayd xanuunka laga helayay iyada oo boqolkii kunee qof siddeed boqol iyo afartan dhibic saddex qof xanuunka laga helay toddobaadkii aynu soo dhaafnay wasiirka caafimaadka jarmalka ayaa sidoo kale sheegay inuu filayo in bartamaha bisha februaayo ay kiisasku sii yaraan doonaan inkasta oo iminka dadka xanuunku uu ku dhacaya ay badanayaan waxaa laakiin yar dadka xanuunka u gelaya cusbitaalada dowladduna waxa ay walaaca ka qabtaa iyadaoo dadka waayeelka ah ee aan tallaalayn jarmalka ay ka badan yihiin marka loo eego waddamada ay dariska yihiin ee yurub xildhibaanada jarmalka ayaa la filayaa inay berito dood ka yeeshaan xaaladda covid sagaal iyo toban ee dalka cabdirashiid caynti oo ah wariye madax bannaan oo soomaaliyeed oo degan dalka jarmalka ayaa iga warramay halka uu iminka xaalka covid sagaal iyo toban marayo in cabdixaafid cali ismaaciil kulan ballaaran oo iskugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha waddanka jarmalka ee cusub iyo weliba madaxda maamul goboleeda lix iyo tobanka gobol ay ka kooban yahen waddanka jarmalka ayay kaga hadlayeen in korukaca ku yimid xanuunka coronavirus muddooyinka ugu dambeeyey waddanka jarmalka iyo sidii ay dadku u qaadan lahaayeen tallaalka ay kala duwan ee ka socda waddanka jarmalka goboladiisa in mas-uuliyiinta iyo weliba xukuumadda dowladda federaalka ee waddankan jarmalka waxay soo jeedisay ay shacabka ugu baaqday in dadkii hore u qaatay talaalka labada jeer ay qaataan talaalka saddexaad dadkaan weli istallaalina waxay ku booriyeen inay tallaalka ay deg deg u qaataan in waxaa kaloo xusubnoon cabdixaafidow in ra-iisul wasaaraha waddanka jarmalka uu dhowaan hortiga baarlamaanka waddanka jarmalka ku codsaday in sharci laga dhigo inay dadku qaataan tallaalka balse weli arrintaasi may hergelin in khubarada caafimaadka ee waddanka jarmalka amaba xorinta kahortaga xanuunada fida ee xaruntoodu tahay magaalada barliin waxay soo jeediyeen in dadkan weli tallaalka qaadan qasab lagaga dhigo si ay tallaalka u qaataan in cabdixaafidow muddooyinka ugu dambeeyey ama toddobaadka ugu dambeeyey waddanka jarmalka waxaa kor u kacay xanuunka coronavirus dadkuu ku dhacayo amaba dadkuu soo ridanayo taasi waxay noqotay in dadka lagu dhiirigeliyo inay tallaalka ay qaataan marka cabdixaafidow waddanka jarmalka iminka xanuunka coronavirus aad buu u laba kacleeyey muddooyinka ugu dambeeyey iyo weliba toddobaadka ugu dambeeyey oo ay dadka ku dhacaya ay badanayaan wadamada kale ee yurub faransiiska ayaa toddobaadkan soo saaray ruqusho cusub oo la yidhaahdo baasaboorka covid sagaal iyo toban dadka da-doodu tahay lixiyo toban jir iyo intii ka weyn waa inay sitaan shahaado caddaynaysa inay tallaalka qaateen si ay u geli karaan muqaaxiyaha wax laga cuno baararka goobaha lagu jimicsado laguna dabaasho iyo isticmaalka gaadiidka dadweynaha arrinkan ayaa imanaya iyadoo dabayaaqadii toddobaadkan ay dad badani faransiiska ka banaanbaxeen tallaabooyinka cusub iyo iyada oo siyaasiyiin dowladda ka tirsani xataa diidan yihiin dalka biljamka wasaaradda caafimaadka ayaa ansixisay tallaal afraad oo xanuunka covid sagaal iyo toban ah oo la soo jeediyey oo loogu talagalay in la siiyo dadka xanuunka u nugul ilaa boqolkiiba toddobiiyo toddobaatan ayaa dadweynaha biljamka qaatay labadii tallaal ee hore iyada oo lix dhibici saddex milyan oo qofna la siiyey tallaalka xoojiyaha ah axaddii aynu soo dhaafnay dibadbixii ugu weynaa ee lagaga soo horjeeda xayiraadaha covid sagaal iyo toban ayaa ka dhacay caasimada biljamka ee bruxelles waxaana kasoo qayb galay xataa dad ka yimi wadamada holland romania iyo poland kontameeyo kun oo qof ayay sheegeen booliiska biljamku inay kasoo qayb galeen dibadbaxaasi cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
haatanna waxaad kusoo dhawataan barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiiyo haaruun macruuf
sanad kadib markii cisbitaalka magaalada dhuusamareeb ku yaalla ee xanaan oo laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power dhakhaatiirta soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka qaramada midoobey waxay sheegayaan in hal-abuurkan caafimaad uu naf badbaadinayo ayna u gogol xaarayso in lagu ballaariyo deegaano kale oo waddanka ah saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o soomaaliya waxay ii sheegeen in hirgelinta hindisahan ee soomaaliya uu dhashay intii lagu jiray xilliga lala dagaalamaya cudurka covid-19 oo mid ka mid ah aaladaha daruuriga u ah la dagaalankiisan ay ka mid ahayd oksijiintu oksijiintu waxay gaartay soomaaliya heer qaali ah xilligii sida aadka ah uu dadka u soo ridinaya cudurka covid-19 waxaana halkii haan ee ay ku jirto boqol iyo konton kyubit mitir la kala siisanayey afar boqol ilaa lix boqol oo dollar waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan hase yeeshee waxaa sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto saddex xaamood oo dhaliya oksijiinta ayaa lagu xidhay qaybta carruurta ee cisbitaalka xanaano kuwaasi oo ku shaqaynaya tamarta qoraxda laga dhaliyey magaalada dhuusamareeb korontadu waa qaali waxaana halkii kilowaad laga bixiyaa ku dhowaad hal dolar doctor maxamed cabdi waa agaasimaha cisbitaalka xanaano ee magaalada dhuusamareeb qalabkan solar oxygen balanti ayaa la yihahdaa oo oxygen concentrated oo koronto korontada caadiga ah oo solarka oo ka qaadana waayo bateriga ugu keedina bateriga kadib unba meesha baanalka korontada ayuu toos u imaana oxygen concentratorkana marka waa haamo oo oo portable la qaada qaadi karo oo marka five liter iyo ten liter camal waaye waxaynu ku xiran yahay isbitaalka shan qolob uu xiran yahay afar qolob ku xiran yahay afartaas qolob oo midkiiba laba baan laba xabo oo leeyahay oo wuxuu leeyahay laba laba waayar u leeyahay oo fiib toos u xirmay marka korontada caadiga ahayd toos meesha u imaanaysa unbaa fiil ahaan loo keenaa soo iyadoo laga faa'iideysanayo natural resourceka oo ah qoraxday hindisahan caafimaad waxaa hirgelisay hadda caafimaadka adduunka ee w h o oo gacan ka helaysay hay-ad laga leeyahay dalka canada oo lagu magacaabo grand challenges canada taasi oo maalgelisa hindisayaasha wadamada soo koraya dor maamunuur raxmaan maalik waa madaxa hay-adda w h o ee soomaaliya waxa uu leeyahay helitaanka oksijiintu lagama maarmaan ayay u tahay bukaano kala duwan oo la keenayo xarumaha caafimaadka waxa uu yidhi oksijiintu waxay muhiim u tahay sababtoo ah ma jirto meel laysku hallayn karo oo ay ka soo burqanayso waddanka haddii adeegtid ayuu yidhi xaaladda haatan jirta waxaan u baahannahay saddex kun ilaa afar kun oo cubic mitir oo ah oksijiin maalintii waddankana adeegyada caafimaad boqolkiiba labaatan oo keliya ayaa heli kara oksijiin sidaasi darteed ayuu yidhi oksijiintu waxay badbaadinaysaa nafta inkastoo helitaanka oksijiinta ee waddanka aanu jirin waxa uu ii sheegay doctor maamunuur raxmaan maalik in soomaaliya sanadkii ay ku dhintaan shan iyo toban kun ilaa labaatan kun oo caruur ah oo da-doodu ka yar tahay shan sano iyadoo sababtuna ay tahay cudurka oofureenka waxa uu sheegay in oofureenku uu yahay dilaaga ugu weyn ee caruurta ka yar shan sano soomaaliya waxa uu yidhi halabuurkani waxa uuna siinayaa rajo iyo yididiilo waxaan habkan ku shaqaynaya tabarta qoraxda ka hirgelinay hal cusbitaal oo keliya waana kuu sheegi karaa xogta hase yeeshee caddaynta laga hela waddamada kale waxay muujinaysaa ayuu yidhi in boqolkiiba soddon iyo shan carruurta u dhimanaysa oo fureenka laga hortegi karo haddii la kordhiyo oksijiinta dhalinteeda ay saacidayso tabarta qoraxda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye ayuu yidhi waxaa la badbaadin karaa ugu yaraan toddoba kun oo carruur ah sanadkii guud ahaan waddanka soomaaliya haddii hindisahan laga wada hirgeliyo xilligan helitaanka oksijiinta waxaa loo qaadayaa tallaabooyin yididiilo leh meelo ka mida waddankana sida magaalada muqdisho waxaa laga hirgeliyey warshad dhalisa oksijiinta oo ay soo iibisay shirkadda telefoonada ee hormuud waxa uu yidhi xogtu waxay muujinaysaa in sanad kasta konton ilaa labaatan kun oo ah carruurta ay da-doodu ka yartahay shan sano ay u dhintaan oo fureen madaxa hay-adda w h o ee soomaaliya doctor maamunuur raxmaan maalik waxa uu isweydiiyey su-aasha ah ma jiraa xal lagu dhimi karo dhimashada carruurta waxa uu isugu jawaabay haa xal ayaa jira waxaana isagoo adeegsanaya tirakoobta laga hela cisbitaalka xanaana uu ii sheegay sidan waxa uu yidhi waxaan qaybta caruurta ka hirgelinay saddex haamood oo oksijiinta dhaliya kuna shaqeeya tamarta qoraxda waxaan aragnay ayuu yidhi ku dhowaad lixdii bilood ee lasoo dhaafay boqol iyo toddobaatan iyo kow qof oo bukaan ah bukaanadaas oo da-dooda ay u dhexaysa hal maalin ilaa boqol sano jir bukaano kala duwan ayaa helay ayuu yidhi oksijiinta inkastoo loogu talagalay qaar ka mid ah bukaanada dhallaanka boqolkiiba sagaashan iyo saddex ka mida bukaankaasi waxaa laga sii daayay cisbitaalka iyaga oo aan naafoobin taasi oo macnaheedu yahay inay si buuxda u soo kabsadeen haddii adeegtid ayuu yidhi heerka oksijiinta ku jirta jidhkoodana waxay ahayd markii ay imanayeen boqolkiiba lixdan wax ka yar taasi oo ah heer halis ku ah noloshooda laakiin markii ay ku jireen ayuu yidhi cisbitaalka maalin keliya waxaa heerka oksijiinta ee ku jirta jirkooda ay gaadhay ku dhowaad boqolkiiba boqol waxaan ka wadaa waxa weeye ayuu yidhi boqolkiiba sagaashan iyo saddex waa laga sii daayay cisbitaalka waxayna isugu jireen dad qaba xanuuno kala duwan sida neefqabad oo foreen dhaawacyo shilal baabuur iyo kuwo kale waxaana heerka oksijiintooda laga qaaday boqolkiiba lixdan iyadoo la gaadhsiiyey boqolkiiba sagaashan iyo sideed doctor maxamed cabdi agaasimaha cisbitaalka xanaano waxa uu sheegay in waxtarka qalabkan ee carruurta da-da yar uu yahay mid ay arkeen xaqiiqatan wax badan oo noo taray oo oo oxygenado kale all available ma ahayn sidaas oo aada looma heli karin waa lagu dhibanaa marka wax badan oo nagu soo kordhiyay koleyba hadda boqol bukaan kor u dhaafaya idaa dad uu sarfaaf gareeyay un waa lagu adeegay marka dadka ejka ugu weynaa sideetan jir qof ahaa ilmo hal sano ka yarna waa loogu adeegay marka wax badan buu nagu soo kordhiyay oo ool ilmaha ka yar halka sano oo kale ilmaha ama ilmaha oo lixda bilood ku dhasho oo kale in oxygen inaaf ay helaan ay dhibay ahayd marka hore marka kama walwalaysid haddii korontada kaa tagto inuu oxygenkaaga inuu kaa kaa maqnaado maadaama ay keed uu jiro marka keedkaas unba marwalba sarfeefal ku noqonaysaa haddii korontada kaa tagto marka haddaad kala caddayso markaa intaan la xirin qalabkan ka hor dadka idin yimaada imisaa badbaadi jiray hadda imisaa badbaada wallaahi waxaa la dhihi karaa haddii toban kiis ku imaanaysa marka hore waxaa laga yaabaa un inay kiisas badan kamid ah ama ku dhawaad half of kiis waxaa laga yaabaa inay u dhimanayeen ama ay dhici karto markaas kale inuu dhimasho imaan karto kiisaskaas marka haddeer badbaado badanaa jirto ilmaha hadda oo lix bilood ilmaha olba ilmaha lix bilood ku dhasho kale oo sarfeefankooda aada noogu adkaa oo oxygenkaas oo aan inaaf noogu ahaan dartiis haddeer marka kiisaskaasi waa ka gudubnaa aada ayaan isbitaalka ugu soo gudba waana kasoo reynaa sidoo hore marka dad ka war helay qalabkan aada haysataan iyo oxygiinta oo meelo fog idinka yimaada may jiraan oo intii hore ka badan waa jiraan dad badan oo meelo fog ka imaado eryadaas iyo ceelbuura kale dadaa ka imaado ilaa dhankan etoobiya xaggeeda xigto xaduudda dadaa ka imaado marka markii la furaayana koleyba si opena loo furay oo inuu bukaankan adeegan available u yahay isbitaalkan ay ka heli karaan marka way jiraan bukaanoo ka imaada meelahaas foga oo siiba qaybta maternatiga ama hooyada quseyn v o a waxay la kulantay qaar ka mid ah bukaanka cisbitaalka ee u yimid oxygen waxaa ka mid ah faadumo axmed cali oo cisbitaalka keentay wiilkeeda oo saddex bilood jira oo ay neefsashadu dhibaysay waxay isbeddelka ku yimid wiilkeeda uga warantay wariyahayaga cabdulwaaxid macalin isxaaq waxaan u imiday ilma yar ayaa iga xanuunsanaay ilmagaas oo neefta qaadan kari waayey naaska ii nuugi waayey kabacdi waxaan keenay goor habiin ah islamarkaasna digtoorkii diyaar ku ahay istaal xanaana ayaa iigu adeega ee caruurta isla goortiiba ilmigayga markii la cabiray oxyjiinkiisa oo dakaatiirta ay ogaadeen inuu oxyjiinkiisa yaryahay waxaa la iigu sameeyey oxyjiinaa lagu xiray muxuu ku taray oxyjiinkii lagu xiray ilmaha yarka ah wax badan ayuu ii taray ilmiga neeftii uu qaadan la-aayay wuu helay isla markiiba beerihiisa way joojiyeen oxyjiinka markii loogu xiray siday isu jiidaayeen waxaa kale oo la iigu sameeyey daawooyinna waa la iigu bilaabay waa sidee hadda xaaladda caafimaadka aad ayay u fiican tahay naaskii uu nuugi la-ay awal wou nuugay hadda xaaladiisa aaday u fiican tahay maanta maasha allah magaalada gudaheedaad ka timaadeen mise deegaanada ka fog magaalada dhuusamareeb ee galmudug
deegaan ka baxsan ayaan ka imid magaalada hadda sidee dareemaysaan hadda waxaan dareemaynaa caafimaad inuu ilmigayga caafimaaday anigana hadda hooyo ilmigeeda ka jiran ayadana way jirantahay caafimaad aan dareemayaa waa u mahad celinaa dakaatiirta adeegaasoo dhan iigu fulisay si qarash la-aan ah iyo xarunta xanaano cisbitaal bukaanka kale ee loo fidiyey adeega oxyjiinta waxaa ka mid ahaa axmed daahir xirsi oo lixdan jir ah oo cisbitaalka la keenay isagoo miyirla kadib markii ay rasaasi ku soo dhacday isaguna sidoo kale waxa uu waramay cabdulwaaxid macalin isxaaq waxaan meeshaan dhaawaa iga soo gaaray xabad oo maartay banaanka anagu iga soo raraa iga soo gaartay kabacdi meesha marka lekeen anigu samiir laay marka waa kabacdi waxaan xasuustay in howl lii sameeyey oo laqol sameystay maxaa lagu qabtay markii isbitaalka lagu keenay waxaa laga qabtay qalliin iyo iskajiin iyo waxaa laga qabtay ama masax fiican darab fiican laga qabtay oxyjiinka markii lagugu xiray iyo intii uu kugu xirnaa bal faa'iidada uu oxyjiinka leeyahay wax badanaan ka helo neeftu way dhibaysay feeruhu waxooga waa isku dhiwaanayey wax fiicanaan ka helo fiican adeeg sira waa sidee xaaladaada caafimaad hadda caafimaaddeeda dar waa roona waa fiican ilaah iyo gargaari doctor jibriil axmed faarax waa dhakhtar ka shaqeeya qaybta caruurta ee cisbitaalka xanaan ee magaalada dhowsamareeb waxa uu sheegay wariyahayaga in dadkii ka faa'iidaystay adeega oxyjiinta ay haatan bulshada inteeda kale gaarsiinayaan adeega ay heleen markii uu bilaabanayay brograamka oxyjiinka ama howshani oxyjiinka dadka la qabsigooda wuu ku dhibanaay markaan dhahno cunigani wuxuu u baahan yahay oxygen xoogaa way ku adkaanaysay laakiin waxaan u sameynay si ay u fahmaan inaan u sharaxno qofka sababta loogu xirayo sababta uu baahan yahay adiga la tacaalid dheer dadkii hadda way la qabsadeen hooyooyin badana caruurtooda ugu caafimaaday kabacdi markay arkeen inay oxyjiinkani aada muhiim ugu yahay in lagu xirayo caruurta
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilownee barakacyaal tiro badan oo ku nool kaam ku yaala agagaarka taalada sayidka ee magaalada muqdisho oo barnaamijka tubta nolosha la hadlay ayaa sheegay in halkaasi ay ku wajahayaan dayac iyo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa xilligan aad ugu baahan in gurmad loo sameeyo wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
waxaa aada u liidata wakhtigan xaaladda nololeed ee barakacayaasha ku dayacan agaarka taalada sayidka ee magaalada muqdisho dadkan oo dhowr tallaabo oo qura u jira aqalka looga arrimiyo dalka ayaan wax gargaara helin sagaalkii sane ee ugu dambeysay waana kuwo maalinba maalinta ka dambaysa ay sii kordhayso tiradooda cabdulaahi maxamuud waa mid ka mid a horjoogayaasha kaamamka ku yaalla taalada sayidka waxaanu ka warramayaa duruufaha adag ee ay qaabilayaan raashin anaga manuu dambeyna hadda dhawey sheekh shariif oonuu dambeeyey sheekh shariif ilaa hadda wax oo ay ad oo haddana soo qaabiliyo ilaa hadda wax aan haana male carruurtayna annaga baagamuundo shaqola'aan lacag la'aan aan joognay hay-addu anuu imaanaysaa magacaynaa quri waa imaanay magacaynaa quri waa iskay tegey marka meesha wax ma ku haano ilaaha waxa ka sugeynaa hay-adda waxa ka sugeynaa haweenka maalintii waa baxaa dhardhaquwa u aadaa hore waaba dhardhaquwa waaba soo heli jir soo ma ah hadda dhardhaquwa ma jiro ba intay ka baxayaan waxay tagaan saraha oo dhismaha laga haayaa qorya ay kasoo alwaaxda iyo waxaas ay ka keenstaan kuwaasaa anaga ah ah waxaan walba beelaa saddex kun ay ku gataan goobtii qoryo ahaan ay ka dhigtaan goobgoob ragga beledkuu aadaa meel la yidhaah riigou aadaa riigidii ilaa shan saac iyo lix saac haweenkii wuxuu ku leh ilaa shan saac iyo lix saac haweenkii waa waxaad ku xisaabtamaha aabbaha inaa shaqa jiro nawarka lix saac la gaaro adiga imaadadna ilmihii waa qoofayaan waxba ma jiro waa shaqla'aan barakacayaashan ayay ku jiraan kuwo dhowaangal ah oo ka soo barakacay colaadaha ka aloosan wakhtigan gobolka shabeellaha hoose waxaana barakacayaasha qayb ka ah macallin ibraahim waxaan ka soo barakacnay shabeellaha hoose janaale dhibaatada kaamka ka jirta waxaa ka mid ah muxuu ahay hooyigoo nagu xun waxaa ka jira muxuu ahay musqulo xataa oo dadkii waa cidhiiri musqulo dadkii ay suulay u galaan ma laha dadki waa isdul saaran yihiin wax oo adiga hadda noole fiicano hadda aan haysanone ma jirto wax walba waxaa naga saaran ciriiriyaa naga saaran marka wixiis ilaahay noo qadara ayaa ilaahan uun kusugu haynaay waxaana nahay dad barakacyaal oo duruuf ay keentay oo haddii waa ka baxa magaaladii aad tidhaahdne meel walba waxaa ka jira dagaalo ayaa ka jira carruurtianba ula soo cararnay magaalada nabadgelyo ahaana ula soo cararnay wax nolol fiican oo haysanana ma jirto maalintii waxaa la quutaa hal jeeraa la quutaa ilan subaxdii waxaa loo kicitimaa shaqadiyaa la aadaa ragga wuxuu aadaa shaqo waa soo helaa ama waa soo waayaa marmar maba soo helabo haweenkana mxuu ahay say u baxaan xaabo ayay iska soo gugurubsadaan dhardhaqidii xataa magaalada lagu soo yaacay xaabadii ay soo helaan meelaha dhismada ka socoto alwaaxda oo jajabtay ayay waxay ka dhigtaan raashin ay wax ka dhigtaan noole ay ka raadiyaan qoryo ahaana loo gataay waa mar mar hal maalna hal maraa la helaa yomi xanuuno kala duwan ayay la ildaran yihiin dadka degan xeryaha barakacayaasha ee ku yaalla taalada sayidka mana awoodaan dhaqaalihii ay xarumo caafimaad ku tegi lahaayeen cudurada ka jira kaamka aaday u fara badan yihiin sida malaariyada oo kale tiifoga oo kale haweenka cudurada oo aada ugu badan marka ay uur qaadaan daryaal ma haystaan markay u malaayaanna wax hadda oo dhiigba hadda isku dhaco wax ka caawiyo ama wax oo gargaar oo islamarkaan oo ay helaayaan ma jirto dhibaatadooda aaday u fara badan tahay haddii xataa muxuu ahay oy oy u baahdaan inay takhtar aadaan qarash oo takhtar ay ku aadaan oo bajaaj ay ku raacaan ay ku tagaan xataa goobyo caafimaadka xataa ma haystaan marka ayagoo iska xanuunsana lahadaafina ha lagu geynaa goobihii hatii la geyn waayna meesheeda iskaga dhigbaxaysa dhibaata fara badan ayaa ka jira oo taas ay ugu wacan tahay shaqa la-aanta ka jirto iyo muxuu ahay wax camal ahoo la qabto noloshiaba cariiri aaba nagu abaa ilaahay wixiis noo soo qadarna waa iska helnaay laakiin nolol oo fiican oo haysan malaa xagga caafimaadka aadan ugu liidanay faadumo aadan oo ah hooyo sideed carruura haysata ayaa ka warbixinaysa sida ay ku dabarto nolosha ubadkeeda xaaladeen waa iska xuntahay subaxdii salaaday soo ubaxnoo laalow ilmaheen waxaan siisana ma heleyni subaxdii waagadas bariita haddii la siiyo cawada ama waa helaaya ama waa waaynayaan dhibaatadaasaana haysata idinka haweenka maxaad ka shaqaysaan dhaqoowaan ka shaqaynaya dhaqoogina waaba waayne hadda oo meelahan safiitayaalka iskiga soo aruursanaya sideed caruuraan haastaay sideed caruuran haastane sis ilaahay oo u qadaray ku nool yihiin dhaqoogaaseet iyo alwaaxdaaseet iskaraada maalin waa soo helaa maalin waa waayaa maalintiin soo waayan ilaahay qabaan waa iska seexanayaan maalintiin soo helan waa siisanaa ma jiraan dhibaatooyin cudurro ah haweenku ay qabaan haa waa jiray maxaa ka mid ah isfakshinaa jiro oo waxaa jiro malaariyaa jirto qandhaa jirto shubanaa jiro cuduran lahay oo haayna male ilmaha hadeertaan laba cunugaa iga shubmooso may takhtar uma helin gurigan ku dhaxaastaayo lacagana takhtar ku gey mahaayo or aareed xataa ma u haayo hayadna ma arkin meesha la geynaayan daawada haddii tagtid wax joojinaya maba arkisid cariif meel la dhahayaan geysanaayay mana ka aragna daawo fiicno ilmaha ku caafimaadaan waa lacag la-aan ayada lacag la-aan waa daawo fiica ma dhiibaanoo laba xabo kaniini oo barstimalko u eego cadcad ee bac kuu soo dhex shubaayan kaasaay daawo lagaaga dhigaa ugu dambayntii sitay cali ayaa heerka noloshooda ku cabirtay mid marna ay helaan kolna ay waayaan waxaanay dalbatay in gurmad lala soo gaaro suuqii gelabgelab waaye haweenka waa la iska karsadaa haweenka waa la iska qadaa biila-aanaa jirta muskushii rafaad wax la-aan waa xanuunsanahay afection iyo maxaa la isfiilito malaariya wax kasta dad haayo daawo ma haysano gargaar ma haysano wax anaga haysano maaljiif xuman wana haysaa hooygu anaga xunyahay bacyaal ma haysano roob anoogu da-ooyo malinkin anoogu soo dudumooyaa gargaaraa rabnaa gargaar ilaaha ka rabnaa gargaar bini aadana rabnaa waa kaay inaa waxnoo keenaan oo waxna siinaan aa rabnaa dowladda hay-adaha samfalka inaa wax noogu soo gaaraan aa rabnaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanida xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto hees ay ku luuqaysa najma nashaad
xashee adiga naqoon intii ruuxu miiqaa
hay-adda cuntada adduunka u qaabilsan qaramada midoobey ee w f b ayaa bishan yaraysay raashinkii ay qaadan jireen dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya taasoo dhibaato badan ku noqotay dadkii dayarta ahaa ee ku tiirsanaa shiree bashiir yuusuf oo ah gudoomiyaha guddiga raashin bixinta hay-adda w f b ee xeryaha dhadhaab ayaa v o a uga waramay sababta keentay in la yareeyo wariyaha v o eda cabdisalaan axmed salas ayaa waraysigan la yeeshay
waa dhaway masta cabdisalaan magacayga waxaa la yihahdaa shire bashiir yuusuf gudoomiyaha guud xerada qaxootiga qaybta raashinka waa tahay guddoomiye ugu horeyn waxaad noo sharaxdaa n shaqadaad qabataan waxay tahay annaga bulshada ayaa matalaynaa bulshada ayaa meesha u joognaa waxaan xaqiijinaynaa qof walba inuu raashinkiisii cuntada hay-addu ugu talagashay inuu helay iyo in kale waa tahay n mashruucan raashin bixinta n bal qaabka hay-adaha ay u bixiyaan iyo dabcan hay-adaha arrintan ku shaqada leh haddii cabdisalaanu dib aan u noqdo markaan soo galayay guddoomiyaha aan ka noqday xerada qaxootiga qaybta raashinka muddo hadda toddoba bilood camal ayaa laga joogaa raashinka laba bilood ayaa la bixinaya qaxootiga sababa covid nneteen dartiis dadweyne cawasho badan bay inoo keeneen cawasho badan hay-adii u gudbinay dadka qaxootiga laba bilood ma qadi karaan taasoo suuragelisay in qaxootiga laga dhigo bil disembar iyo janwari waxaa la qaatay raashinaha bil ah haddana bishii ayadoo aad usoo dhaweynay oo dadka ay ku diirsadeen caqabad kale dhinac kale ka imaatay markii labada bilood raashinka ahaa dadweynaha waxay qaadan jireen laba iyo toban beri way ku filneed maalmaha ayadaa raashinka la qaato maadaama la yareeyey labada biloodo bil laga dhigay hay-adihii dib bay u xisaabtameen lix beri waxayna maalin waxaa idinku darnay covid dartiis toddoba maalmood raashinka soconaya toddobadaas maalmood culays fara badan oo aad iyo aad culays dadweynihi ku keentay oo raashinkii la qaadan waayey oo culays keentay ayuu noqotay waa tahay guddoomiye waxaan la socdaa in xerada ay ku nool yihiin dad ka badan toddobaatan iyo sagaal kun oo qaxooti ah n dadkaas toddobada maalmood raashinka la bixinayay dhibaato iyo cabasho fara badan ayay sheegteen n maxay taha marka sababta arintaasi loo sameeyey maadaama taa guddoomiyihii hawshan gacanta ku hayay hay-adaha waxay noo sheegeen horta xogoo dhaqaalo yari ayaa adduunka ka jira qaramada midoobey qaybta raashinka qaxootiga raashinkiisa mararka qaarkood waa iska gawaabsi bulshadiina waxaa la rabaa in raashin la gaarsiiyo marka si alla sida hay-adaha ugu suuragalaysa ayay nogula shaqaynayaan ayagoo aad ugu mahadsanta ayada lafteeda haddana dadweynihii qofkii raashinu soo doontay waxaa layaaba inuu feel dheer galo maalmo ay soo kacdo ilmo xambaarsan tahay subixii labaiy tobanka ay gurigeeda ka sugacdo ilaa sagaal saac meesha raashinka ay ku gaarto ay feel meel u gasho haddana feel kale ay sii marto ay feel kale sii marto borseys dheer u marto intii raashinka qaadanaysay marka qofka raashinka qaadanaya waxaa fiicnay inuu ku raaxaysto si fudud uu raashin ku heli karo culeysaa yimid raashinkii waa yahay waxaa jiro dad fara badan oo naafa ah dad waayeel ah ma jirto goobo gaara oo loo diyaariyey oo dadkii hallayn oo rafaada ay wadagalayaan caqabadaasi bulshada ma idiin sheegtaa maxaase idinkaa qorshaysa inaad ka qabataan arrimaha dadka naafada ah iyo hoyooyinka uurka ah sida waayeelada oo kale dadkaas dhammaan aad baa gacan loo siiyaa hay-adahana in badan baan kala hadalnaa qof naafa ah ama qof waayeela meesha inuu taagnada feelka sharci ahaan waa laga caawiyaa haddana albaabkii haddii aa furto qof dhaafaa soo caawinaa dhahda dadkii kale oo waqti dheer meesha ku daalaya duurka hadda waan ka turuli waynaba arrimihii gacantayna ka bixeenba maxaa yeele qofkii markaa caawin rabtay dadkii kale oo meesha ku daalay yaa albaabka soo jebinaya security ammaanka taa caqabad yaa iska hormarinaysa ayaga askartii dadka isku dhexdhacayo qolihii securityka oo arrimihii gacantooda ka baxayo waxyaban badan caqabada keentay arrinta ayada laakiin in badan waa la caawiya laakiin meel gaar ah oo su-aasha saa ii weydiisay oo dad curyaami loogu shaqeeyo ma jirto laakiin in qofka qoryaanka loo fududeeyo waa qorsho annagii hayadda isku ognahay waa tahay waxaa inta badan qaybtan raashin bixinta qaxootiga ay ka caban jireen in raashinka laga musaqo oo qofkii garaamaadka loogu tagalay qaxootiga aanu helin arrintaasi tanii marka aad timid maxaad ka qabatay waa su-aal fiican cabdisalaan oo midda ayada ah raashinka qaxootiga uu qaadanayay dadka cawasho badan bay ka sheegayeen annagu intaan joognay dadaal waxaa ku bixinay in qof walba uu helo raashinkii uu hay-adda ugu talagashay sidii loogu talagalay inuu qofkuu qaato haddii aad hayso ama qof ka sheeganaya raashin yari ama raashinkiisa la muusaqay anaa u ii keeni kartaa kalsooni waxaa ku qabnaa boqolkiiba boqol dadka raashinkoodii sidii loogu talagalay inay u heleen taa ayada hayadana gacan bay naga siisay annagana shaqo weyn baa ka sameynay arrinta ayada hadda kama jirto xarada qaxootiga wax raashin caqabada dhankiisa ah inta badan waxa la dhaliilo waa dadka miisaanka ku cabiro n maxaad ka qabatay oo arrintaasi hadda bulshada maqashin kartaa qoliha raashinka miisaanka markii lasoo gaaro marka hore caqabada ka jiri jirtay wixii ayada ahayd oo ay ka mid tahay qofka inuu miisaanka uu lugta uu la saaro jawaanka markuu saarayo wixii ayada ahayd bannaanku lugihiisa iyo ka mariyey ma ma uu saari karo miisaan horena anaa taagan oo ama dad aan ila shaqeeya taagan oo markuu meesha qofkii hadduu xitaa wax ka dhumo miisaan horaa jira uu la shaqaynaya isagii oo aan la saaraynin lug la ogaanayo qofku wuxuu yahay hadduu boqol garaam uu ka dhimay lagu celinayo dhagahana looga garaacayo arrinta ayada ama digniin inuu ku qaata suuragal ah ma jiraan dad shaqaalaha ka mid ah oo arrintaas u ciqaabteen oo buuqa jiray inuu dhab yahay ma ogaateen wixii ciqaab arrinteeda ku saabsan hay-adda walfishon yaa u xil saaran annaga dhowlefi waxaan xaqiijinaynaa inay qofkii raashin uu helay qofkii raashinka aan qaadan waxaan u yeerinaynaa walfishon oo leyna qofkan waxbaasaa ka dhiman waxaa tallaabada marka ka qaadaysa ugu habboon walfishon walfishon hor bay tallaabo ugu qaadaysaa weliba aad u adagoon geesinimo leh waa yahay haddii aan wax kaa weydiiyo dhinaca kale in saabuuntii la bixin jiray bishaan aan qaxootiga la siin iyadoo aan ognahay in cabsidii covid ay jirto maxay tahay sababta marka saabuunta aan qaxootiga looga reebtay arrinta ayadaa aad iyo aad baan uga xunnahay waana ka hadalnay markii la yidhi doorkan saabuun qaxootiga ma qaadanayo roobo ayaa daay waa ogtahay nadaafadii hajiinka waa hooseeyaa dadkii waxaa jira hor iyo gadaal oo isbitaalada waa la jiifaa marka dadka saabuunlaan ma noqon karaa niri marka waxay ayagana sheegeen bishii horaa dadka waxaan siinay saddex saddex abo taa ayada ayaan u qiimayn inuu laba bilood saabuunteed ay tahay marka caqabad ay saabuunta qofkii saddexbo qofkii saddex buu qaatay bishan december saas ayay dhaheen bisha december iyo january waan isku darnay oo laba bilood hamare u siinay saabuun laakiin qaxootiga kuma filna saddexda saxba hataa bil in la siiyo bishana waaba ka maqnaydba ugu dambayntii n waxaa tahay guddoomiyihii guud ee raashin bixinta n qayb muhiim ah ayaad bulshada u maamulaysaa n fariinta aad siin lahayd bulshada qaxootiga ah maxay tahay bulshada qaxootiga fariinta aan gaarsiinayna marka koowaad raashinka bil dadweyneha ayaga codsaday oo laba bilood waxay dhaheen dadka ma qaadi karno bishii waa looga dhigay haddana waxaa caqabad ka imaaday maalmihii la qaadanayay oo la yareeyey sidaan horey usoo sheegnay marka dadweynaha waxa baaqa aan gaarsiinayna uu yahay waxaa dhexaysa qoysku inuu ka kooban yahay hooyii aabo dhalinyaro waxaa leeyahay qofku ugu liitay hooyadii oo ilmuhu wata inay qoyskii soo baxdo feel xilli dheeray gasho waxaan codsanaynaa in ragga ama qof xoog leh inuu cidda uu soo doono raashinka yaan aad iyo aad u codsanaynaa midda kale in la samro intii waxa laga baxayo oo dadka waa dadkii annaga oo qaxootigooda joognayaa meesha isku wada imaanayno marka in laisu samro qofkii naafa ah iyo qofkii waayeela in ayaga bulshada lafteeda iska soo dhexbixiyaan oo qofka ayadaa hor loo mariyo
kaasi waxa uu ahaa shire bashiir yuusuf oo ah guddoomiyaha guddiga raashin bixinta hay-adda w f b u qaabilsan xeryaha qaxootiga ah wuxuu u waramayay wariyaha v o e da cabdisalaam axmed salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha faarax buluw ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta dhammaanteedna waxaan ku soo qaadan doonaa ciyaaraha qaramada qaaradda afrika ee ka socda waddanka kameruun ciyaaraha qaramada qaaradda afrika ayaa maraya meel aad u xiisa leh kadib markii xulka martigelinaya ee kameruun ay si dirqa ah shala ugu soo baxeen wareegga quaterfinalka ee sideedda xul kameruun ayaa labiyi hal dirqiya uga badisa xulka comoros oo ku ciyaaraya toban ciyaaryahan kadib markii difaacooda ahna kabtanka najiim abuu calaamada casaanka ah laga siiyey daqiiqadii toddobaad ee bilowga ciyaarta gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee cameron samuel eto ayaa ka niyadjaba qaab ciyaareedka xulkii uu mar hogaamiyaha uu ahaa kaas oo lagu tilmaamay inuu soo bandhigay qaab ciyaareed aada u hooseeya ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay isbuurasho ka dhacda bannaanka garoonka ay ka dhacaysa ciyaartan sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka isniintii waxaana isbuurashada dadkani ay timid kadib markii saraakiisha garoonka ay xireen irdaha garoonka xilli ay weli taageerayaashu kusoo qulqulayeen garoonkan oo qaada lixdan kun ayaa saraakiisha caafimaadku ku taliyeen in konton kun oo kaliya loo ogolaado maadaama halista iyo faafitaanka caabuqa covid sagaaliyo toban ay weli sarreyso naasir bowl biya oo ah guddoomiyaha gobolka ay dhacdadani ka dhacday ayaa sheegay in khasaaraha uu intaa ka badan karo guddiga kaaf iyo dowladda cameruun ayaa ku dhawaaqay baaritaan lagu sameynayo dhacdadan iyagoo sidoo kalena sheegay in dhacdadani ay ku dhaawacmeen afartan qof oo kale xulka gambiya ayaa isna shala hal iyo eber uga soo badiyay waddanka geni taas oo ka dhigan in gambiya ay ka hortegi doonto waddanka cameruun maantana xulka senegaal ayaa ka hortegi doona wadanka cape verde halka morokana ay ku dhici doonto wadanka malawi dhinaca kalena gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda afrika batrish mutesba ayaa isna kulan la qaatay dhammaan garsoorayaasha ciyaaraha kaaf kadib markii cabashooyin dhinaca garsoorka ay muujiyeen xulalka ka qaybgalaya koobkan iyadoo xulka comorosna uu ahaa xulkii ugu dambeeyey ee ka gelgisha ficilada ay ku sheegeen kuwo deg dega oo ay qaadanayaan garsoorayaashu waxa uu sheegay in garsoorayaashu ay yihiin furaha mustaqbalka iyo horumarka kubadda cagta ee qaaradda afrika isagoo markaasina dhegaystay dhinaca garsoorayaasha aragtidooda xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
mahadsanid faarax buluug oo nala socodsiinayo wararkii cayaaraha dhegaystayaal barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo waa naga intaa tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa hees ay wadajir ugu luuqeeyaan dalmaryare iyo hodan cabdiraxmaan dhaato dadka faray aniguye qurux baa ugu dhammaato dadka faray aniguye madashiisu dheekhiyo dhiig yuusuf baa tahay dhiig yuusuf baa tahay
This is VOA News via remote. I'm Jeff Custer. Ukraine's leaders Tuesday.